halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
waa subaxnimo sabti ah dhammaantiinba subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal siddeed iyo tobanka bisha nofembar ee sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ayay saaka ku beegan tahay idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jacfar kuukaa iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka soo cusboonaatay dalka kenya waxaad sidoo kale maqli doontaan bandhig diyaaradeed lagu qabtay dubaay oo ay duuliyaal soomaaliyihii ka qayb galeen
waxaana ka iibsaday ilaa iyo konton iyo saddex diirood waxaa ka iibsaday dalka turkiya sidoo kale toban waxaa ka iibsaday azerbaijaan waxaa sidoo kale nigeria wadamo fara badan oo waddamada soo koraya ayaa diyaaraddaas aad u iibsaday
waxaa kaloo aannu idiin haynaa maraykanka oo walaac xooggan ka muujiyey xiisadda ka aloosan dalka zimbabwe
waan ogahay in dhammaanteen aannu si dhow ula soconno dhacdooyinka zimbabwe islamarkaana aan ka walaacsannahay idinkuna aad ka welwelsan tihiin waana inaan dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii xukunkii rayidka ahaa uu si degdega ugu soo laaban lahaa dalkaasi
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu waaweynaa xagga ciyaaraha ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida garaaci jireen kuna jir dili jireen dalalka ciraaq iyo suuriya kooxda islaamiyiinta ah ee isis dadka ay ka qortaan dhulkaasi kuwaasi oo qaarkood ay ka keenaan dalka afghanistan iyagooo sidoo kaleetana dhistay boqolaal dhallinyaro ah oo dalkaasi ay u samaysteen waxaana wakhtigan ay samaysanayaan saldhigoodii ugu weynaa ee dalka afghanistan si ay uga weeraraan dalalka reer galbeedka iyo kan ruushka saraakiisha dalka afghanistan ayaa v o eda u sheegay in isis ay haatan qorteen in ka badan saddex kun oo dagaalyahano ajaanib ah oo dalkaasi u jooga kuwaasi oo ka imaanaya wadamada bakistan iyo isbakistan waxaa kaleoo saraakiisha dalkaasi afghanistan ay walaac xoogan ka muujinayaan keliya ma ahan inay kordhayaan islaamiyiinta amaba kooxda isis ee deegaankaasi laakiinse wadamada ay uga soo hayaamayaan dalkaasi afghanistan oo ay dhibaato horleh ku abuurayaan
guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay in saddex magaalo oo yeman ku yaalla ay kadeed ugu jiraan biyo nadiif ah oo lacaba la'aantood kadib markii go'doonka uu isbahaysiga uu sacuudigu u hogaamiyo ku hayo dalkaasi uu horseeday in la waayo shidaalkii lama huraanka u ahaa soo saarista iyo nadiifinta biyaha guddigu waxa uu intaasi ku daray in sababtaasi ay ku dhowaada hal milyan oo ruux oo ku kala sugan tacis xudayda iyo sacda ay kadeed ku jiraan kadib markii ay waayeen biyo nadiif ahoo cabidda ku habboon dal weli si tartiiba uga soo raysanaya faafiddii ugu darnayd ee cudurka koleeraha oo la diiwaan geliyey abi taariikhda cusub hay-addu waxaa bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in magaalooyin hor leh oo ay ka mid tahay caasimadda sanca ay xaaladaasi biyola'aantaha ahi waajahayaan labada toddobaad ee soo socota tobankii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa istaagay shidaalkii dalka yemen soo gelayay kadib markii lixdii bisha nofembar isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo uu xiray marinada yemen laga galo ee bad berri iyo hawaba leh taasoo ka dhalatay gantaal ay dhinaca sacuudiga xuutiyiintu yemen uga ganeen qaramada midoobey ayaa sheegtay in cunaqabatayntaasi ay suurtagal tahay in ay keento dhimashada dad aan tiro lahayn iyadoo in isbahaysigu uu qayb ahaan xayiraadaasi qaadana aanay ku filnayn wax ka beddelka xaaladda yolanda jakemt oo ah afhayeen u hadashay laanqayrta cas oo jineeva ku sugan ayaa sheegtay in biyaha oo go'a ay ka turjumayso xaalad aad u xun marka laga eego dhinaca la dagaalanka cudurka koleeraha kaasoo muddo toddobaadyo ahba sii yaraanayay inkastoo dadka cusub ee uu soo ridanayo ay gaarayaan laba kun iyo lix boqol oo ruux maalintiiba waxay intaasi ku dartay waxaan walaac weyn ka qabnaa suurtagalnimada inuu cudurku soo labakacleeyo iyadoo tilmaantay in faafidda aadka u daran ee cudurkaasi oo haleelay sagaal boqol oo kun oo qof ay ka bilaabatay magaalada sanca bishii abril ee sannadkan toban maalmood uun kadib markii ay shaqada kaga istaagayeen goob biyaha lagu nadiifiyo sababo shidaanla-aanta la xiriirta afhayeenku waxay xuseen haddii xarumaha biyaha nadiifiya iyo kuwa wasaqda saaraba ay howlgab noqdaan uu dib u soo noqonayo cudurka koleeraha iyo xanuunada kale ee biyuhu ay gudbiyaan
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi ee idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda xaaladda magaalada nairobi ayaa degan saaka kadib markii shalay ay ka dhaceen rabshado keenay dhimashada shan qof kadib markii taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka oo ka caraysan weli natiijada doorasho ee waddankaasi ka soo baxday ay isku dhaca ku sameeyeen booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalkaasi kenya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada nairobi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha iyaga magaaladaasi qadar maxamuud xared
xaaladda magaalada nairobi ayaa saaka degan kadib isku dhacyo sababay dhimasho iyo dhaawac oo shalay qaybo ka mid a magaalada ku dhex maray ciidamada booliska rabshadaha ka hortaga iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka naasa oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee lix iyo labaatankii bishii hore ka dhacday dalka kenya hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka naasa raila odinga oo tobankii maalmood ee ugu dambeeyey safar ugu maqnaa dalka maraykanka ayaa shalay markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa waxay taageerayaashiisu ay dibadbaxyo xoogan ka dhigeen magaalada nairobi ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku geeriyootay iskudhacyadii shalay booliska iyo taageerayaasha mucaaradka naasa ku dhex maray magaalada nairobi ciidamada booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la arkayey iyagoo dibadbaxayaasha u adeegsanaya sunta dadka ka elmeysiisa iyo biyaha kulul si ay u kala eriyaan dadka dibadbaxyada ka dhigayay bartamaha magaalada nairobi rabshadaha dhex maray taageerayaasha mucaaradka naasa iyo ciidamada booliska ayaa saameyn xoogan ku yeeshay isu socodkii gaadiidka ee magaalada caasimadda ee nairobi gaar ahaana midkii garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee jomo kenyatta warar ka soo baxay ciidamada booliska ayaa lagu sheegay in shanta ruux ee geeriyootay la dilay ka hor inta aysan ciidamada booliska imaanin goobta dibadbaxa uu ka dhacayey raila odinga hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka oo isna shalay hadlay waxa uu ninka ay sida weyn isku hayaan ee madaxweyne uhuru kenyatta uu ku eedeeyey in markii uu ka war helay imaanshihiisa uu ciidamo boolisa u soo diray si ay u kala eriyaan dadka soo dhoweynayo ayuu yidhi raila odinga maxkamadda sare ee kenya oo ay mucaaradku horgeeyeen dacwadda natiijada doorashadaasi ayaa waxaa haatan ka socota dhegaysiga dacwadda arrimaha la xidhiidha doorashada waxaana lagu wadaa in maxkamadda sare ee kenya ay go-aan rasmi ah ka gaarto natiijada doorashada maalinta isniinta ee soo socota lama oga xaalka sida uu noqon doono iyo in dibadbaxyadan ay sii wadi doonaan taageerayaasha isbaysiga mucaaradka ee kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington haatan idinkaga imanaysa haatanna dubay bandhig diyaaradeed loogu magacdaray dubay airshow ayaa muddo saddex cisho ah ka socday magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta dhowr dal ayaa boqolaal bilyan oo dollar kala baxay diyaarado kuwa rakaabka iyo weliba kuwa amniga looga shaqeeya iyadoo labada dal ee etoobiya iyo masar oo xiisad ah ay oo xiisad ku salaysan biyo xireenka ay etoobiya webiga niil ka dhisayso ka dhaxayso ay labaduba halkaasi diyaarado ka iibsadeen bandhig diyaaradeedkaasi waxaa dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa milkiilaha shabakadda hiiraan online axmed guure oo horena u soo noqday duuliyo diyaaradeed sahre cabdi axmed ayaana uu uga waramay noocyada diyaarado ee lasoo bandhigay waa mahadsan tahay zahro barnamijkan diyaaradaha oo loo yaqaano dubay airshow oo ka dhacay wadanka imaaraadka dubai wuxuu furmay saddex iyo tobankii bishan wuxuuna dhammaaday lix iyo tobankii bishan mashruuca ugu weynaa oo meeshaas hiirgale wuxuu ahay labada shirkadood ee boyin iyo airbus oo meeshaa ka iibiyey diyaarado gaarayo ilaa iyo boqol iyo toban iyo afar bilyan oo dollar macnaha waxawaaye diil aad iyo aad u weyn waaye oo diyaarado badan loo kala iibsaday waxaana halkaa diyaaradaha ka iibsaday shirkada shirkadaha waaweyn oo sida mataqaanaa emirates iyo shirkado kale oo laga leeyahay dalka maraykanka waa garta marka diyaaradaha ugu muhiimsan oo ahamiyadda ay siinayeen ee shirkadihii hadday noqoto ama dalalkii goobtaasi diyaaradaha ka iibsanaya noocee ayay ahaayeen shirkadda la emirates ayaa waxay boyin ka iibsatay afartan diyaaradood oo loo yaqaano dreamliner waa diyaaradda layado seven eight seven serial ten ama toban diyaaradaas waa diyaaradaha mataqaanaa atlanticada iyo safarada dheer u kala goosha waxayna ku iibsadeen ilaa iyo shan iyo toban bilyan oo dollar waxaa kaleeto weheliyo shirkadda airbus oo la tartanto shirkadda boyin oo iyadana shirkad maraykan joogto ka iibsatay afar boqol iyo soddon diyaaradood oo loo yaqaano airbus a three twenty neon waa waa diyaarado mataqaanaa runtii aada successful u ah adduunkan hadda aad ay u gataan marka waa garan kartaa zahro afar boqol iyo soddon diyaaradood waa garta oo lagu iibsado qiimo gaara ilaa iyo konton iyo sideed mil bilyan oo dollar marka kulley dilal aada u xoog badan ayaa kulley meeshaas ka dhacay oo lagu kala iibsaday waxaa kaleeto meesha lagu soo bandhigay diyaaradaha dagaalka oo mataqaana waddanka ruushka iyo waddanka maraykanka ay ku tartamaan ayaa iyadana halkaas lagu soo bandhigay oo wadamo badan ayaa iyagana halkaas ka iibsaday diyaarada diyaaradaha dagaalka waa gartay dunida maanta wakhtiba waxbaa ay ku loolamaan dalalka quwadaha adduunka kuwa hormaray marka maanta diyaaradaha axmed guure maadaama sidoo kaleeta aad tahay kabtan hore oo diyaaradahana xeelad uleh amaba aqoon uleh dhinaca diyaaradaha bal waxaad iga warantaa maanta suuqyada caalamka diyaaradaha ugu muhiimsan ee meeshaas aad ka qayb gasho kaleeta haatan ahmiyadda gaarka uleh dadku inay iibsadaan dunidu waa kuwama waa su-aal aada muhiim u ah mataqaana zahro runtii diyaaradaha waxay u kala qaybsamayaan wadamada waxaa waaye wadamo aada hore u maray oo diyaarada gaar ayay xiiseynayaan haddii aan for example emirates oo kale waa wadan meeshan ku yaala laakiin diyaaradaha uu aada u xiiseeya waa diyaaradaha u kala goosho wadamada fogfog sida australia singapore maraykanka marka badanaa diyaaradahda airbus three eighty ayay badanaa isticmaalaan laakiin hadda waayahan dambe waxaa aada xiise u yeeshay laba diyaaradood oo aada loo iibsado oo mataqaanaa suuqoodan aada uu muhiim yahay oo ah diyaaradan loo yaqaano seven three seven max oo ay soo saareen shirkadda boyin iyo diyaarad ay soo saarto shirkaddan airbus europe ay leeyihiin france iyo germany ay wada leeyihiin oo layihahdo airbus three twenty neon labadaa diyaaradood ayaa hadda aada iyo aada loo iibsanayay mataqaanaa baris airshow shirkadda aada u iibsatana mataqaana waa shirkadda shirkad maraykan laga leeyahay weliba magaalada phoenix arizona degan waxayna iibsatay saaro kugu sheegay afar boqol iyo soddon diyaaradood waa gartay geeska africa oo kale markaad fiiriso wadamada soomaaliya daras kalea iyo kuwo kaleeto africa ku yaala kuwee ayaa ugu badnaa iibsiga diyaaradahaasi ama danaynaya runtii diilasha noocan oo kale ah wadamada afrikaanka waa wadamo kuley iska dhaqaalahooda oo aada u hooseeya mataqaanaa waxyaabaha noocan oo kale ah aada uguma qaybgal kara lakin shirkadda ethiopian airlines ayaa waxay iibsatay afar diyaaradood oo kuwa xamuulka ah ay wax ku iibsatay hal dhibic saddex bilyan oo dollar ethiopian airlines kuley mataqaanad waa shirkad shirkadaha ugu horeeya africa oo airlineka mataqaana aada ugu horumaray ganacsiga waxaa kaleeto waxaa waxaa waxaa kaleeto mataqaanaa halkaas waxaa ka iibsaday shirkadda egypt air oo ayadana iibsatay afar iyo labaatan diyaaradood oo ay soo saartay shirkad yidhaahdo bombardier oo dalka canada laga leeyahay oo ilaa afar afar labaatan diyaaradood ay ka iibsatay marka runtii labadaas wadan ayaa kulleyba baris waxaan dhihi lahay dubay airshow ka muuqday inay wax ka iibsadeen haddii aan kulley sida soomaaliya oo kale haddaan hadda fiiriyo oo runtii waxaan kulleyba isha ku hayn bal wax soomaaliya airshowaas soomaaliya ka anfici karo oo la dhihi karo soomaaliya xaggay kasoo geli kartaa inkastoo aan nahay waddan hadda dhaqaalihiisii iyo howlihiisii meeshii ay joogaan aan ka warqabno haddana kulley waxaan isha ku dhiftay diyaaradahan waxbasaaso oo loo yaqaano surveillansiga oo halkaasna runtii lagu soo bandhigay waxaan siin karaa diyaaradaas diyaaradahaas dowladda soomaaliya waxweyn bay ka tari kartaa gaar ahaan booliiskoo kale iyo nabad sugidoo kale waa u isticmaali karaan inay ku sameeyaan intelligence survey wax la yidhahdo ama waxyaabaha baaritaanka lagu baarayo markay howlgal waa howlgal sameynayaan waxaa kaleeto ku arkay diyaarad mataqaana ay sameeyaan dalka bakistan oo loo oo loo yaqaano super mashkaad la yidhahdo diyaaraddaas waa diyaarad lagu tababarto ciidamada lagu tababaro oo training ah maadaama soomaaliya ciidankii cirka uu baaba-ay uusa hadda jirin haddii la rabo in dib loo aasaaso oo dib loo habeeyo waa meelaha laga soo geli karo oo diyaaradaas mataqaanaa ay kasoo geli karto waxaana hadda intaan meesha joogay aan arkay oon kula kulmay sharikadaas mataqaana meesha mataqaana lagu xayeysiinayay waxaana ka iibsaday ilaa iyo konton iyo saddex diyarood waxaa ka iibsaday dalka turkiya sidoo kale toban waxaa ka iibsaday azerbaijan waxaa sidoo kale nigeria wadamo fara badan oo wadamada soo koraya ayaa diyaaradaas aad u iibsaday marka taas waxaan u arkay taas waxaan u arkay inay soomaaliya kolleyba mustaqbalka soo socda meel ka jiri
kaasi waxa uu ahaa axmed guure milkiilaha shabakadda hiiraan online oo khadka telefoonka ugu warramayay zahra cabdi axmed
mar kale subax wanaagsan dowladda maraykanka ayaa walaac xooggan ka muujisay xaaladda dalka zimbabwe oo weli meel cakiran maraysa iyada oo mucaaradkuna ay ku adkaysanayaan in madaxweyne robert mugabe uu xilka si nabadgelyaa uga dego halka madaxweynahana uu weli ka madax adeegayo soo jeedinta mucaaradka iyo ciidamada waxaana markii ugu horreysay tan iyo markii milatarigu ay xabsiguri ka geliyeen mugaabi jimcihii lagu arkay meel fagaara ah haddaba warkan waxaa inoo soo jeedinaya jacfar kuka
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada siyaasadeed ee ka ogan dalka zimbabwe kadib markii ciidamadu ay gurigiisa ku xanibeen madaxweynaha dalkaasi robert mugabe madaxweynaha zimbabwe muddada dheer xukumayey ayaa tan iyo markii ay toddobaadkan ciidamadu gurigiisa ku hareereeyeen jimcihii meel fagaara ah ka soo muuqday mugabe oo xihan dharka qalinjebinta oo midabada buluugga iyo jaallaha ka kooban ayaa ka qayb galay xaflad qalinjebin ahoo ka dhacday haraare halkaasoo ay dadweynihii aad u soo dhoweeyeen xaaladda dalka zimbabwe ayaa meel kale weecada maraysa iyadoo mucaaradka bulshada rayidka iyo kooxaha diintu ay mugaabi ku boorinayaan in uu xilka isaga dego kadib markii ay milatarigu awoodda la wareegeen isagoo jimcihii ka hadlayay kulan wasiireedka ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku soo qabanqaabisay ee arrimaha ganacsiga ammaanka iyo maamul wanaagga afrika ee washington ku qabsoomay ayuu wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson sheegay in maraykanku uu jeclaan lahaa inuu arko xaaladda zimbabwe oo caadigeedii ku soo laabataa waan ogahay in dhammaanteen aannu si dhow ula soconno dhacdooyinka zimbabwe islamarkaana aan ka walaacsannahay adinkuna aad ka welwelsan tihiin waana inaan dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii xukunkii rayidka ahaa uu si degdega ugu soo laaban lahaa dalkaasi sida uu dastuurkiisu qabo islamarkaana fursad loo siiyo zimbabwe in ay dhabbo cusub qaaddo waxaana lama huraana in doorasho dimuquraadi ah ay ka qabsoonto iyadoo la tixgelinayo xuquuqda aadanaha ugu dambayntiina waxaa lagama maarmaana in shacabka zimbabwe ay xukuumaddooda iyagu soo doortaan wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in mugabe uu diidan yahay baaqyada loogu yeerayo inuu xilka isaga dego madaxweynaha koonfurta afrika jacob zuma ayaa rajabeel ka muujiyey in tallaabo degdega laga qaato arrintaasi isagoo baarlamaankiisa u sheegay in wakhti hore ay tahay si loo qaato go'aan kama dambaysa soo muuqashadiisa jimcihii shalayto ayaa saddex iyo sagaashan jirkan u noqotay damaashaad kadib markii ciidamadu ay xabsi guri geliyeen talaadadii lasoo dhaafay xilligaasoo ay milatarigu si aanu dhiig ku daadan ula wareegeen awoodda dowladdaasi ku taalla koonfurta qaaradda afrika dhowaan ayuu madaxweynaha zimbabwe robert mugabe xilkii ka qaaday ku-xigeenkiisii emerson manangagwa tallaabadaasoo la rumaysan yahay inay horseed u noqotay dhaqaaqa ciidamada waxaanay xoogagu weli ku adkaysanayaan in tallaabada ay qaadeen aanay afgembi ahayn iyagoo howlgalkan ku magacaabay sixitaan aanu wax dhiiga ku daadan
warbixintaasi ku saabsan xaaladda dalka zimbabwe iyo aragtida walaaca ah ee dowladda maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinayay jacfar kukaay oo barbarkeyga bidix fadhiya waa mahadsantahay zahar halka aad weli nagala socotaana dhegaystayaal waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa minneabolis inoogu soo diyaariyey waryaheenna maxamuud mascade
waqti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka labadii toddobaad ee la soo dhaafay horyaallada qaaradda yurub waa laga nasanayay waxaana badi ciyaartoyda dunidu ay u loolamayeen siday waddamadooda ugu soo saari lahaayeen koobka kubadda cagta ee adduunka ee sannadka labada kun siddeed iyo tobanka ka furmaya waddanka ruushka waxaana haatan dhammaanba dunidu ay xaqiijisay waddamadii koobkaasi ka qaybgeli lahaa walow waddammo dunida magac ku lahaa ay ciyaarahasi ka hareen sida xulka qaranka ee talyaaniga talyaaniga iyo horyaalkiisa waan u tegi doonnaa ayaan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo mar kale toddobaadkan la isugu soo noqonayo kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa gegideeda imaarat stadium waxay ku soo dhowaynaysaa tottenham hatsba tottenham hatsba iyo arsenaal waxay ka wada dhisan yihiin waqooyiga magaalada london waana laba kooxood oo si gooniya u xafiltama islamarkaasina aan wanaag badan isu haynin waxaana dhowrkii sano ee la soo dhaafayay aad moodaysay awood kala wareeg inuu ku imaanayay labadan kooxood oo arsenaal oo beri dalka ingiriiska kooxaha ugu waaweyn ku jirtay ayaad mooddaa haatan garabkeeda in laga baxa islamarkaasina ay booskaasi soo buuxinayso kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba kulankan oo ka dhacaya gegida imaarat stadium ayaa dadka ciyaaraha ka faallowdahay waxa ay badi saadaalinayaan in arsenaal ay dhici karayso in gurigeeda lagaga badiyo halka macallinkooda ee ciyaartooydooduna ay inay tottenham ka badiso geeri ka xigaan oo wax walbo ay awoodi karaan ay isku dayaan siday tottenham kaga adkaan lahaayeen laakiin wiilasha da'da yar ee kooxda kubadda cagta tottenham hatsburg ku xaragooto ayaa waxaad mooddaa inay adag tahay sidii difaaca arsenaal ay u celin lahaayeen ciyaaryahanada delcali iyo kayn oo toddobaadkii la soo dhaafay ka maqnaa ciyaaraha ayaa la filayaa inay soo noqon doonaan sidoo kale wiilka xulka qaranka ee denmark isagu keligiis u soo gudbiyey koobka adduunka erigson oo saddex gool airelan ku reebay ayaa isaguna waxaad mooddaa arsenaal inaanuu biyo u kaba doonin la arki doonee laacibiinta arsenaal ee aad mooddo macaalinkooda inaysan raallida iska ahaynee sanjesi ozil wacdaraha iyo waxay la soo shirtagaan galabta markii ay arsenaal iyo tottenham fooda isdaraan kulamada kale ee xiisaha leh dalka ingiriiska ka dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta f c banmart ayaa soo dhoweynaysa halbastown sidoo kale banley swansir ayaa u imaanaysa crystal balacna everton ayaa gurigeeda kula ciyaaraysa labadan kooxood waxay ka mid yihiin kooxaha sannadkan ugu tabarta daran horyaalka dalka ingiriiska la arki doonay cidda ay ugu shuraacdo lester city waxa ay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta manchester city oo macaalinkooda guardiola kulanka ka hor uu sheegay in ciyaartoydiisu ay u baahan yihiin inay ogaadaan inaanay weli koob ku guulaysan islamarkaasina aanay kibir iyo isqaadqaad garoonka la soo gelin oo shaqada looga baahan yahay waa saddex dhibcood inay ka qaataan leicester city ay taa uun maskaxda geliyaan liverpool ayaa southampton soo dhoweynaysa westbormage albion chelsea ayaa u imanaysa kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna newcastle united ayay garoonkeeda old traford kula ciyaaraysaa macallin benites ayaa waxa uu bilaabayba hadallo inuu ku diro macallinka manchester ee murino oo ah nin aanay isjeclayn islamarkaasina maalmihii ay liverpool iyo jelsea kala hoggaamin jireen waxa uu banites ahaa nin mar walba ka gacan heli jiray morino la arki doonee manchesterta awoodda badan iyo newcastleta tabarta daran ciddii guulaysata kulanka ay caawa wada ciyaari doonaan waxaa xusid mudan manchester in ay garoommada ugu soo noqon doonaan haddii macallinku ciyaarsiinayo ciyaaryahanada bogba iyo ibraahimofej oo muddo dhaawac kaga maqnaa haatanna horyaalka dalka talyaaniga saddex aan idhaahda ee laba kulan ayaa la ciyaarayaa roome iyo laziyo garoonka olombic stadium ayay ku wada ciyaarayaan waa laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada rome kulanka dhex maraya labadan kooxood ayaa ka mid ah kulammada dunida loogu jecel yahay isaragooda la arki doonay halkay awooddu aaddo inkastoo roome iyo laziyo maalmahan aad moodayso inaanay kala awood badnayn napoli waxaay soo dhowaynaysaa kooxda kubadda cagta ac milan waxaana lagu ciyaarayaa guriga napoli horyaalka dalka talyaaniga ayaa isugu soo noqonayaan ciyaartoydu toddobaadkan iyadoo macallinkii qaranka talyaaniga ee ventura shaqada laga eriyey islamarkaasina talyaanigu ay haatan doondoonayaan ciddii layrin lahayd islamarkaasina koobabka dambe ee dunida u soo saari lahayd waxauna talyaanigu markii ugu horraysay muddo lixdan sannah ka maqnaan doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo macallin manchini oo isagu haatan waddanka ruushka kooxda zaned laylinaya ayaa ka mid a nimanka la doondoonaya waxa uuse sheegay in aanu diyaar u ahayn inuu qabto shaqada xulka qaranka uu kooxdiisa ku faraxsan yahay sbain kulamo adag ayaa iyana dhici doona gatafe alafes ayay soo dhowaynaysaa laganes barcelona ayaa u imaanaysa selviya zeltevigo ayay la ciyaari doontaa haase yeeshee kooxaha madrid ee reaal iyo atletico oo ka wada dhisan magaalada madrid ayaa kulan adag ku wara ciyaari doona garoonka dhowaantan ay dhisatay kooxda kubadda cagta ee atletica madrid real madrid oo daalaadhacaysa in dhoweydna guuldarrooyin daris la ahayd ayaa kulankan iyadoo luudaysa waxay imaanaysaa garoonka atletica madrid lama oga halkay guushu aadi doonto waana waxaynu dhammaanteen ka wada dhul sugayno laakiin real madrid xaalkeedu ma qumanayn ronaaldo iyo ramos waxaa la sheegayaa inaanay isku fiicnayn weliba ronaaldo wararku waxay intaa ku darayaan inuu leeyahay heshiiskan kula jiro riyaal siima dheeraynayo oo kooxda waan ka tegi doonaa la arki doonay halka ay saldhigato arrimahaasi ha yeeshee kulankaasi waan ka wada sugaynaa caawa goor dambe marka ay labada kooxood fooda isgeliyaan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa aynoo joogto tan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo mascad aad buu u mahadsan yahay wuxuu inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha waaya dhegeystayaal waxaa la soo gaaray gebagabadii amaba aanu kusii siqaynaa gebagabadii idaacaddayada aroornimo zahre cabdi axmed oo dhinacayga midig fadhisa aan ka dalbado inay noo dulmarto mid iyo laba qodobadii warkayaga saaka ugu waaweynaa mahadsanid jacfar waxa ay ku garaaceen kuna jurdileen dad fara badan oo boqolaal dhallinyaro u badan ciraaq iyo suuriya kooxda isis iyagoo ka qoranaya dhulkaasi dhallinyaro qaarkood loo safrinayo dalka afghanistan si ay halkaasi uga dagaalamaan saldhig ay doonayaan kooxdu inay ka weeraraan dalalka reer galbeedka iyo ruushka oo halkaasi dhowaan ay ka samaysteen guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in saddex magaalo oo yeman ku yaala ay kadeed ugu jiraan dadka biyo nadiifa oo la cabo la-aanteedna dhibaato ay haysato kadib markii ay go-doon ku sameeyeen isbahaysiga uu sacuudiga hormuudka u yahay ee dalkaasi ugu horseeday in la waayo shidaal amaba lahu lama huraan u ahaa soo saarista biyo nadiifa guddigu waxay intaasi ku dareen in sababtaasi ay ku dhowaad hal milyan oo ruux oo ku kala firirsan dhulka tacis xudayda iyo sacda ay kadeed ku jiraan kadib markii ay waayeen biyo nadiifa oo cabaan oo ku habboon dal weli si tartiiba uga soo raysanaya faafitaankii ugu darnayd ee cudurka kolooraha oo la diiwaan geliyey abi taariikhda kii ugu xumaa inuu yahay uu soo wajaha aad baad u mahadsan tahay zahre cabdi axmed haatanna aanu ku yara nasanno kaalimihii suugaanta
jacaylama muusi kara oo sidiimayay guddaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidiimayay guddaa mirood buu kugu dilaa midyadaablusitaa halgowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablusitaa halgowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga mideen la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga mideen waxaan ku mataalaya cabdinuur allaale iyo heeskaasi jecel lama muusi karo codkiisa dhegihiinna ayaan uga sii tegaynaa jacfar kukaay anigoo saare cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a waxaan ileen intaanu mar kale kulmi doono inta ka horraysa nabadgelyo anse meherkaaga tegin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya abooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa
adag wad imabise imayracayoo imiray mawjada hoosan ku dhacayadigu waad imaabise imayracayoo imiray mawjada hoosan ku dhacay
mugijacayhiil intan migsaday ku mum